subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa subaxnimo axada taariikhduna ay tahay afariyo tobanka bisha maarch sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaly com sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid afimyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda saakana waxay halkan si wada jira idinkala socodsiin doona cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwan qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a magaalada jigjigo oo laga daafuray tallaalka xanuunka covid
taxadarkan aan kula hadlay anigoo tallaalkii baan qaatay waxaan qaatay dooska ugu horrey dooska kale labaadna waxaan qaadanayaa muddo saddex bilood kadib ah dhakhtar baan ahay caafimaada waxaanahay mas-uulkii caafimaadka waxaan u qaadanaya waxaa weeyaan inaan ku kalsoonahay waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan arday soomaaliya oo deeq waxbarasho ka helay dalka turkiga oo halkaasi u ambabaxaya dalka new zealan oo xus loo sameeyey dadkii muslimiinta ahaa ee masaajidka lagu toogtay iyo weliba qodobo kale hadse yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayn cabdiqaadir maxamed mursal
mudaaharaadayaasha diidan afgembiga iyo milatariga mayanmar ayaa mar kale sabtidii isugu soo baxay waddooyinka magaalooyin ku yaala dalkaasi iyadoo warar soo baxayana ay sheegayaan in ciidamada ammaanka mayanmar oo rasaas noolnool kaga falceliyey dibadbaxyada ay ugu yaraan koob iyo toban ruux ku dileen magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi ee mandalaay yanguun iyo biyay laanta afka barma ee idaacadda v o a oo soo xiganaysa shaqaalaha gurmadka caafimaadka ayaa xaqiijisay in sideed ka mid a koob iyo tobanka ruux ay ku dhinteen magaalada mandalaay sihayaha madaxa golo xukuumadeed oo rayid ah oo ay magacaabeen xildhibaanadii xasaanada laga qaaday kadib afgembigii milatari ee kowdii febraayo ayaa ballan qaaday kacdoon lagu ridayo taliska milatariga mahiin weyn oo dhuumaalaysi ku jira isaga iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga n l d ee talada dalkaasi laga afgembiye ayaa markii ugu horreysay dadweynaha khudbad uga jeediyay barta facebook wuxuuna u sheegay inay qorsheynayaan dhismaha dimuqraadiyad federaal ah mahiin ayaa taageerayaashiisa u sheegay sidoo kale in kacdoonka uu yahay fursad ay dadaaladooda ku midayn karaan si dadka ay u difaacdaan xuquuqdooda maamulka milatariga kama aysan jawaabin hadalka mahiin laakiin waxay ku dhawaaqeen inay tahay sharci darro xukuumad ay soo dhiseen baarlamaan la eriyey shantii febraayo taliska milatariga ayaa sidoo kale argagixiso oo aqoonsaday golahaasi wasiirka arrimaha gudaha ee afghanistan mas-uud andrabiya ayaa ka digay sabtidii dib u gorashada degdega ee maraykanka uu ka sameynayo dalka ay dagaalada ragaadiyeen andaraabi ayaa sheegay iyadoo uu weli halkiisa taagan yahay xiriirka taalibaan ay la leedahay alqaacida ay tallaabadaasi uga sii darayso dagaalka lagula jiro argagixisada caalamiga ah isagoo wakaalada wararka a b waraysi ku siiyey xarunta wasaaradda oo ammaankeeda aad loo adkeeya ayuu sheegay in ciidanka ammaanka ee afghanistan oo gacan ka helaya isbahaysiga uu maraykanka hogaamiyo ay culayso saareen kooxaha argagixisada ee ka howlgala gudaha afghanistan oo ay ku jirto koox ku xiran daacish andaraabi ayaa sidoo kale sheegay in kala bixista ciidamada maraykanka ee degdega ah ay kooxaha argagixisada siinayso fursad ay dunida ugu hanjabaan hadalka wasiirka ayaa imaanaya iyadoo ay washington dib u eegis ku samaynayso heshiiskii maamulkii donald trump uu la gaaray kooxda taalibaan sanad ka hor kaasoo dhigayay in maraykanka marka la gaaro kowda may ee sanadkan uu dalka afghanistan kala baxo ciidanka labada kun iyo shanta boqol ah ee ugu haray dalkaasi
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo warkii dunida inala socodsiinayay halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay laba qof ayaa dhintay saddex kale oo uu ku jiro gaashaanla ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyana way ku dhaawacmeen qarax miino oo xalay fiidkii ka dhacay nawaaxiga afisiyoni ee magaalada muqdisho war arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle qaraxan oo ahaa miina la dhiga waddada dhankeeda waxaa lala eegtay gaari uu wato sargaal saroo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanle cumar cabdiraxmaan xilli uu marayay waddada efesyoni waxaana qaraxoo haleela gaariga ku geeriyooda laba ka tirsan ilaaladiisa waxaa dhaawac soo gaaray gaashaanle cumar cabdiraxmaan iyo laba kale oo ka mid a ilaalada gaariga saarneed dhaawaca gaashaanlaha iyo labada askari waxaa loola caray goobaha caafimaad si loola tacaalo xaaladooda dad goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a in gaariga uu haleelay qaraxa lana arkaya burbur xoogan oo gaariga soo gaaray ila ka tirsan kuwa amniga iyo ehelada ayaa u sheegay v o a in dhaawac uu soo gaaray gaashaanle cumar cabdiraxmaan iyo laba ka tirsan ilaaladiisa kuwaasi oo la geeyo goobaha caafimaad si loola tacaalo saraakiisha ammaanka dowladda soomaaliya tafaasiil kama aysan bixin qaraxan lala eegta gaariguu wata gaashaanle cumar cabdiraxmaan oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maalmihii lasoo dhaafa muqdisho waxaa ka dhacayay qaraxyada la dhiga wadada dhankeeda lala eegta gaadiidka taasoo saabaysay khasaare dhimashiya dhaawac waxaana xilligan ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ku sugan muqdisho lagu arkayaa hareeraha wadooyinka iyagoo ka samaysta goobo lagu hubiyo gaadiidka oo lagu baaro haddana weli way dhacayaan qaraxyada lala eeganaya gaadiidka maraya wadooyinka taasoo maalmihii lasoo dhaafa muqdisho kusoo laalaabatay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban oo dhowaan gaaray dowlad deegaanka soomaalida ayaa shalay si rasmi ah looga bilaabay caasimadda dowlad deegaanka ee jigjiga tallaalkan oo lagu bilaabay xirfadlayaasha caafimaadka ee adeega siiya bukaanada looga shakiyo cudurka covid sagaal iyo toban ayuu daafurkiisa ka qayb galay madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafe maxamuud cumar warbixin arrintan ku saabsan waxaa jigjiga kasoo diray waryaheenna maxamed cabdiraxmaan gaata tallaalkan cudurka covid nteen oo dhowaan dalka soo gaadhay ayaa si rasmiya looga bilaabay caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga iyadoo cadadka tallaalka soo gaadhay deegaanka uu dhan yahay boqol iyo siddeed kun oo dhoos oo markaasi ah tallaalka lagaga hortago cudurka covid nteen waxaana la damacsan yahay in wareegga koowaad ee tallaalka la siiyo dad tiradooda ay gaadhayso kontan iyo afar kun oo qof madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar oo ka mid ahaa dadka ugu horreeya ee tallaalkan qaata ayaa ka hadlay sida dadweynaha soomaalida ugu baahnaayeen in la soo gaadhsiiyo tallaalkan cudurka covid nteen isagoo sheegay madaxweynuhu in marka uu tallaal soo baxo ay jiraan dad garab wada dacaayado balse aan loo baahnayn in dadkaasi la dhegaysto islamarkaana talada laga qaato xirfadlayaasha caafimaadka waxauna yidhi guud ahaan waxyaalaha ugu muhiimsan in la ogaado waxaa weeye kow tallaal noocan oo kale markuu soo baxo waxaa barbar socda iyaguna dacaayaad ay fidiyaan dadyo aan ahayn bahda caafimaadka kanna kuwaan kula mid noqon doona marka dadka waxaan uga digayaa inay tala ka qaataan dadka professionaliska ee caafimaadka inay tala ka qaataane qof meel iska fadhiyo iyo fadhi kudurir iyo war noocaas iyo consbiracy theories aan macno lahayn inayna dhegaysanin yaan horta ta ugu muhiimsan waayo waxaan dareemayaa marka maanta xafladan la talabaasgareeye la sii daayo caqabadda ugu horreysa waxay ka iman doontaa dadyow fara badan oo yidhaahda tallaalkan lama hubo keesis ka dhacay adduunka ama laga sheegay saxaafadaha oo side effectga uu leeyahay ah waxyaala noocaas in xoogga la saari doono ayaan qiyaasaya marka kuwa noocaas oo kale horta inaan kaga kalsoonaano inagu deegaanka soomaalida haddaan nahay ama dalka etoobiya adduunka kama horreyna waynu ka dambayna badankiisa marka adduunkaasi wixii uu garto iyo culummada aqoonta ee caafimaadku waxay gartaan aqoon aynu ku bedello oo kale oo haddaan ogahay ma jirto sidaa daraaddeed inaynu aynaan noqon dadkani adagoo waxaan jili iska sheega laakiin aan u hoggaansanno talooyinka ay soo jeedinayaan bahda caafimaadku taas waa dardaaranka ugu horreeya laakiin kan adduunka o dhan baa isugu tag billions baa lagu bixiyey marka waxaa ila quman inaan saa u fahamsanaano boqoliyo sideed kun baaba ina soo gaadhay dalka etoobiyana ilaa iyo laba milyan wax ka badan taa laftigeedu tallaal dadku ay iibsan kari lahayen ma ahaadeen waa tallaal dadka dalalka low income-ka ah ee dhaqaalaha aan lahayn loogu deeqay weye inaan dhammaanteen xusuusnaano tallaalka inuu muhiim yahay laakiin taxadarkuna uu muhiim yahay precaution inuu muhiim yahay oo aan wadno taxadarkii waxaad moodaa in maadaama oo dhimashadii iyo saskii marka hore dadku ay ka qabeen cudurkan ayna dhicin in maaragtay dhayals badan uu ka jiro oo dhammaanteenba cid gaara maaha kulligeen ba aan dhayalsanayno dhoar sharmaarka shariif buulle waa wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowladdegaanka soomaalida waxa uuna v o a u sheegay waxqabadka tallaalkan dadka qaadanaya iyo sida loogu kalsoonaan karo maanta waxaa guud ahaan dalka etoobiya soo gaaray laba dhibic laba milyan oo tallaal ah kuwaas oo loogu tiragalay in gaar ahaan la siiyo dadka adeega caafimaadka bixinaya ee islamarkaanu adeegaya dadka la ildaran xanuunkan covid maadaama ay halis isugu jiraan islamarkaana bukaanadii xanuunkan qabe ay mar walba u adeegayaan waxaa intaa xigta in iyaduna la siiyo dadka da'da ah oo ay da'doodu ka weyn tahay kontonka sane islamarkaana la nool xanuunnada kale ee sida macaanka iyo sokorta dadkaas oo iyaguna halis u ah cudurkan ayaa loogu tiragalay iyaguna in la siiyo tallaalkan waxaa keliya ee la badbaadi karaa marka cid kasta oo bil'aadan ah meeshuu doona waxa ku noolaada uu ka badbaado ama uu ka badqabo unbaa la wada badbaadi karaa ee tallaalka wuxuu ka mid yahay daawada ee daawadana waxay leedahay side effect ee side effectga waa wax yar oo muddo dhowr cisha ugu badnaan shan ilaa lix cisha ah soconaya intaa marka laga reebo boqolkiiba sagaashan iyo shan ka badan waa seef waana mid maxaan ku leedaha qofka difaaciisa jireed kor u qaadaya haddaba dhanka kale waxaa jira walaac ay qabaan qaybo ka mid a bulshada ee markaasi tallaalkani iyaga oo sheegaya in tallaalka uu horseedi karo cudurro kale balse arrimahaasi waxaa naqdinaya qaar ka mid a mas-uuliyiinta iyo xirfadlayaasha caafimaadka ee iyagu tallaalkan qaatay hadda waqti xadarkan aan kula hadlay aniga tallaalkii baan qaatay waxaan qaatay dooska ugu horrey dooska kale labaadna waxaan qaadanayaa muddo saddex bilood kadib ah dhakhtar baan ahay caafimaada waxaan ahay mas-uulkii caafimaadka waxaan u qaadanaya waxaa weyaan inaan ku kalsoonahay in tallaalkan uusan dhibaato ii keenaynin hadduu ilaahay yidhaahdana kor iga badbaadin doona xanuunkaas magacaygu waa mustaan maxamed cabdi madax xafiiska caafimaadka ee magaalada jigshiga waxaan ogsoonahay dad waaweyn oo xoog leh dad dhakhaatiira kuwa mataqaanaa professionalist oo injineeri iyo dhakhaatiir xag sare ayaan isaga awgi u weynay tallaalkan wuxuu faa'iido leeyahay qofka bini'aadamka marka la tallaalo wuxuu jirkiisa wuxuu samaynayaa wuxuu samaysanaya adkaysi ama unugyadii difaaca ayuu samaysanayaa si haddii xanuunka uu ku dhaco uu si fiican soo difaacma waxu yeeli waayo talaalkan waxaa la hubaa wax sagaashan iyo shan beersanta ka sarreeya inuu maaragtay inuu yahay
inkastoo aan si rasmi a loo ogeyn tirada dhabta ee u geeriyootay fayraska covid waxa ay haddana xukuumadda dowladdeegaanka soomaalidu sheegtay in inta la og yahay ilaa iyo hadda tirada dadka u geeriyooday fayraska deegaanka ay dhan tahay soddon iyo siddeed qof maadaama uu yahay deegaanka deegaan aad u ballaaran islamarkaana bulshada deegaanka boqolkiiba shan iyo siddeetan ay yihiin dad xoolodhaqato ah maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga isla wararka xanuunka covid sagaal iyo toban ayaynu ku jirnaayee marka laga yimaado dhibaatooyinka caafimaad ee uu keenay xanuunkan ayaa geesta kale ay jiraan culaysyo dhanka nolosha ah oo dadka soo waajahay intii xaaladan lagu jiray waxaana ka mid a qaybaha bulshada ee culaysyadaasi dareemay haweenka qaxoontiga ah ee ku sugan dhadhaab wariyaha v o ed ee waqooyi bari kiniya maxamed faarax shire ayaa warbixinta nooga soo diray gaarisa haweenka ayaa ah inta badan horjoogayaasha xaafadaha kala duwan ee xariyaha qaxootiga dhadhaab waana kuwa nolosha la daala dhaco caruurtoodana u soo saara qutulyoonka dhibaatooyin culus ayaa sanadyadii saxiixiyay xeryaha qaxootiga dhadhaab ku soo wajahay haweenka waxayna kuu sheegayaan in culayska haatan sanadkani soo food saaray uu yahay midka ugu cuslaa kadib cudurka koronafirus markuu ka qarxay dunida wasaare luule axmed oo ka tirsan dadka ku dhaqan xerada qaxootiga ee efo ayaa laantaafka soomaaliga v o eda waxay uga waramaysaa xaaladda nolosha deegaankaasi ku haysto waxaan ku joognaa koo iyo toban ruux kaar baan ku leenahay xootiga labada kun iyo tobankii ay maannay ilaa haddana wax musqul iyo wax guri ah hal guri iyo hal musqul ah oo beri uu guri naga gubta mooye wax kaloo maxaa la dhihi jiray xag hay-ad ka socdo aan helna ma laha awalna iyadooba xaaladda ee serios iska aheedoo wax zaa'id aan qaxootiga laga qaadan jirin haddana coronavirus soo u bilowday xaaladda qaxootiga waa iska serios waa wax maxaa la dhihi jira aanan qof bili'aadan oo u dulqaadan karin waxa qaxootiga ka jiro dadkana way kala dhibaysan yihiin dhibkaba dhib buu kasii dareen dad badankan dadkan oo ah qaxooti waxaa jira tiro kaloo intooda badan aanan helin kaarka aqoonsiga qaxootinimada waxayna ku dul nool yihiin dad kaloo helaa xariyaha qaxootiga dhadhaabna waxaa looga yaqaanaa baahane ka soomaaliyeed ee haweenka xeryaha qaxoontiga ku nool sanad aad u liciifsan buu u ahaa gaar ahaan ayaga xanuunkii oo iska jira goobihii caafimaadkoo si la xirxiro saimberi cudurka markuu bilowday goobaha caafimaadka waa la xiray cusbitaalada waaweyn waa la sistamkii dhan baa la bedelay marka aad bay wallaahi bilahi iskaga dhibaataysan yihiin dumarka ku nool xeryaha qaxuntiga sanadkan oo kale hadda wax ka daranba maba lahabo waayo adduun weynihii meel walba way isxirxirtay marka sanadkan wax ka daran ma arkin waa iska rafaadsan yihiin dadkan qaxoontiga iskaga nool amni amni waa horta amni waa haysanaa maasha allah alxamdulilah laakiin dumarku waa iska liciibsan yihiinoo xagga ilmihii ilmo badanaa arkaysaa waxaa arkaysaa hooyo toban cunug haysato cunuga koowaad cunug ugu horey shan iyo toban sano uu jiro ilmihii waxbarashadii iskuullada hadda iskuullada dowladda wax fiican lagama dhigto macalimiintii lacagihii aa lagu yareeya haweenku ma aha mid raggoodu ay ka fariisteen balse raggu howlo fara badan oo ay ka qaban karaan gudaha xeryaha qaxootiga dhaab ma jiro mana haystaan shaqooyin xooga ama xeel oo ay ka shaqayn karaan gudaha xeryaha qaxootiga dhaab haweenkuna waa lafdhabarka noolosha ee dadka qaxootiga ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab hooyada horta kaalin muhiimay ku jirtaa hooyo haddii la dhaho ama haween haddii la dhaho waxaan iyada hormuud u ahayn maba soconayaba gurigii oo kale wax walba iyaday mas-uuliyadda saaran tahay aabo wax saa u siisa boodgare mabalaha marka haweenka hormuud weeyihiin dhan walba markii loo eego isku soo celceliyo nolosha dadka qaxootiga gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaabya ka kuma ku nool waxay ahaayeen sanadyadii saxiigay kuwa hoos u dhacu ku imaanaya dhanka noolosha xiriiro kala duwan oo hay-adaha qaramada midoobay dowladda dalka soomaaliya xilli hore ay wada sameeyeenna waxay gunta isla gaareen in loo baahan yahay in dibudejin loo sameeyo dadka qaxootiga maxamed faarax shire v o a garisa
in ka badan toddobaatan arday oo dhammaystay waxbarashada dugsiyada deegaanada hoostaga galmudug oo deeq waxbarasho ka helay dalka turkiga ayaa maanta ka ambabaxaya magaalada muqdisho ardaydan u safraya dalka turkiga ayaa lagu kala saaray kaalmihii ay ka galeen imtixaan ay qaadeen ee jaamacadaha siiya deeqda waxbarasho sida uu v o a u sheegay wasiirka waxbarashada ee dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi dhoorre oo isagoo ku sugan magaalada dhuusamareeb u warramay waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab cabdiqaadir waa mahadsan tahay ardada maanta baxaysa waa toddobaatan iyo kow arday oo u ambabaxaysa dalka turkiga kadib markii u dhammaaday brocesskii iyo hanaankii ay ku heli lahaayeen documentiyaalkooda maanta ayayna ilaahay idankiisa arrintaas ay dhammaatay kuwa kale ayagana haysta aqbalaadana waxaan rajaynaynaa inay kusii higaan oo ayagana aan dirno haddii ilaahayra ardayda aad sheegtay inay maanta muqdisho ka ambabaxayaan ee koob iyo toddobaatanka ah ee halkay deeqda waxbarasho ka heleen
waxay ka heleen dalka turkiga turkiga ayayna kusii jeedaan haddii laga yidhaahdana maanta ayay ayaan halkaas iyo turkiga ayayna gaarayaan haddii laga yidhaahdo waana dabcan scholarship oo qayb ahaan jaamacadda unbaa ardada free wax maahane ticketkooda iyo waxyaabahoodaas kale dabcan ayaga aade baranayay waana sida dee caadiin hadduusan full scholarship uusan ahayn sidaas un bay noqonaysaa marka ardadaasu kolley maanta dafcadii ugu horreysay ay naga tegayaan haddii ilaahayra aan joognaaba waa gartay marka ardaydaas aad sheegtay ee koob iyo toddobaatanka ah ee sidee lagu kala saaray markii ay helayeen waxbarashada deeqda ah
cabdiqaadir waa mahadsan tahay waxaa lagu kala saaray turkidu waxay samaysteen imtixaan ay qaadayeen oo oo qabuulka jaamacadda ahay imtixaankaas markay qaadeen dabcan waxay fiirinayeen ardayga heerkiisa luuqadda englishka iyo iq test ay xisaabaad iyo ay ka qaadayeen ardaygu isaga ayaa iyo turkida ayaa isla macaamilayay intii arday oo hanaankaas kusoo baastay annaga xataa ma aanan ogaan karin dabcan ardaydana qaar badan oo kamid a inaad heli kartiin aan rajaynaya intii soo baastay ayay noo soo gudbiyeen oo ina dhaheen intaanoo arday ah imtixaankii ka gudubtay oo aan diyaar u nahay inaan usii gudbino in admission letterkii loo soo diro
maadaama ardayda ay tegayaan dal aysan weligood tegin ama qaar badan oo ka mid a laga yaabo inaysan weligood ka bixin dalkooda maxaad u diyaariseen oo ku saabsan safaradooda halkii ay degi lahaayeen iyo weliba sida ay u heli lahaayeen deganaanshaha ardaynimo ee turkiga
waa waxyaabaha aan horey iska sii weydiinay ayay kamid ahayd maadaama ardaydaanu ay magaalooyin qaarkood ba aysan ay macquul tahay inaysan weligood xataa muqdisho tegin magaalooyin ka kala imaanayay runtii galmudug magaalooyinka ay ka kooban tahay oo dhan ka imaanayay waxaa ka horeeya oon u diyaarinay oo weliba aan halkaan keennay qof hogaamin doona oo ilaa iyo processka ugu dambeeya ilaa jaamacadda isheeg ka diiwaangelinaya oo systemkiisii dham u dhamaystiraya ay kamid tahay meelihii ay degi lahaayeen oo lala fududeeyo intaas keliya maahane waxaan u diyaarinay dad kala shaqeeya xataa sidii ay deganaashada ardaynimo loola fududeyn lahay oo ay arrintaas ay u hagaagi lahayd safaaradda soomaaliya ee turkigana way mahadsan tahay guruuxoodu si fiican bay runtii arrintaas noogala shaqeeyeen
dhegaystayaaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee maamulka galmudug maxamed xaashi oo u warramayay waryahayaga cabdiqaadir samakaab
dalka new zealand ayaa laga xusay xasuuqii shan iyo tobankii maarj ee laba kun sagaal iyo tobankii uu nin mayal adag oo cadaan ah uu ku laayay muslimiin ku cibaadaysanaysay laba masaajid oo ku yaala dalkaasi iyadoo dadka halkaasi lagu dilay ay soomaali ka mid ahaayeen xuska ayaa u baaqday sanadkii hore xayiraaddii lagu soo rogay xanuunka covid sagaal iyo toban balse hadda oo xaaladda ay kasoo reynayso ay dadka isugu yimaadeen fagaaraha ku yaala magaalada christchurch ee dalka new zealand waryaha v o eda ibraahim cumar baafo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada melbourne ee dalka australia
fagaaraha weyn ee magaalada christchurch ayaa laysugu tegay si loo xasuusto falkii argagaxa lahaa ee lagu laayay koob iyo konton qof oo muslimiinah tiro kalena ay ku dhaawacmeen bishii maars bartamaheeda sannadii labada kun sagaaliyo tobanka masaajid ku yaala magaalada christchurch oo soomaalina ay ka mid ahaayeen dadkii la laayay haddaba maxamed cabdi afey oo ah guddoomiyaha masjidka al nuur ee tirada ugu badan dadka lagu dilay isaga ayaa ka badbaaday waxaana uu ka waramayaa sida uu uga qayb galay xuskaasi
baafo waa ku salaamay adiga iyo voice of america haddaan kaaga waramo maxaa lahaa sanad guraagii kasoo wareegatay markii masaajidka alnuur iyo linwood lagu toogtay konton iyo ko qofood xusuusteedii waxaa kasoo wareegtay laba sano ayaa kasoo wareegatay dhacdada waxay dhacday fifteen march twothousandnineteen maantana waa twothousandtwentyone taas ayay ahayd haddaan kaaga waramo maxala siday wax u dhaceen nine o'clock markay noo ahayd saacadda nine a m saddex saac subaxnimo waxaa iskugu tagay qabuurihii ku aasnaayeen kontonkii koo ruux halkaas ayaa loogu duceeyey oo ducoweyn ka dhacday teendha weyn waa laga dhisay waxaana ka khudbeeyey labada imaam ayaa ducooyin aad u dheer ka sameeyey waa tahay maxamed masjidka dowladdu ma soo booqdeen oo ma laydin yimid waxaa laiskugu imaaday masjid al nuur masaajidka dhexdiisa ayaa lagu qabtay waxaa kasoo qayb galay wasiirka maxaa lahaa immigrationka waxaa kasoo qayb galay wasiirka housingka waxaa kasoo qayb galay wasiirka maxaa laha caafimaadka waxaa kasoo qayb galay maxaa la dhahaa wasiirka booliiska waxaa kasoo qayb galay taliyaha ciidanka booliiska ee gobolkeena commandarka waxaa kasoo qayb galay maayirka magaalada waxaa kasoo qayb galay human rightska markii saacaddu ahayd three p m waxaa laiskugu tagay staadimka weynka ciyaaraha lagu qabto kaasna waxaa kasoo qayb galay premier minister keeni fagaaraha weyn ee stadiumka ma ka hadleen dadkii dhibtu ay soo gaartay ama ku dhaawacmay ama eheladooda halkaasi ay ku baxeen waxaa ka hadlay oo aad iyo aad dadkii dhan tiraanyo ku sameeyey wiilkii turkiga ahaa ee ku dhacday sagaalka xabadood ku dhacday afar xabadoodna dhanka midigka kaga dhacday lugta ilaa gacanta saddex kalena kaga dhacday halna dhabarka kaga dhacday ninkaas ayaa xalay khudbad wuxuu ka jeeday aad iyo aad u qiim badan oo dadkii dhan qeyriyooday ee dadki dhan meesha ka wada ooyeen waxaa kaloo hadashay gabar muslimiinad ah oo wiil odageeda ku dhintay oo nin b h d ahaa haaruun la yidhahdo bakistan ahaa ayaa ayadana si fiican uga hadashay
dadka soomaalida ah ee ku dhintay weerarkaasi dabcan waxaynu la soconaa inay ahaayeen tiradooda saddex ma ka hadleen markaa isimaatinkaasi fursad ma loo siiyey dareenkoodu ma sheegeen dadkii soomaalidaheed oo kaga geeriyoodeen dadka gabar ka mid ah maxaalaha odageeda ku geeriyooday masaajidkii ka hadashay qalbigeeda iyo maskaxdeeda inay ka go-in arrintaas dhacday si tiraanyo ah ayayna ka muuqatay wejiyadoodii kii wiilka yaraa saddexda jirka ahaa aabihiisna sidoo kale ayuu tiraanyaas u muujinayay
new zealand ayaa dhacdadaasi si weyn u maaraysay iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi new zealand jasinda arden aad loogu ammaanay tallaabadii ay qaaday oo ay ugu horreysay in shuruuc deg deg ah lagu soo rogo iibinta hubka darandooriga u dhaca ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalma heesaa islamarkaana ayn wada dhegaysanno heesta ayaan dhalad oo u qaadayo fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi
guud ahaan idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaa ayaan kusoo afmeeraynaa tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
waxaan imid maalintii islaamko lagu
ashiib asluub la u ammaanaya